toddobaadkan waxaa barnaamijka aan uga hadlaynaa shirkii lagu soo gebagabeeyey magaalada london iyo rajada halkaasi laga muujiyey ee ah sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha soomaaliya oo fursad loogu abuuri lahaa dhallinyarada mustaqbalka dalka soomaaliya waxaa barnaamijka marti ku ah aadan mataan oo ka qayb galay shirkaas kana mida dhallinyarada soomaalida ee london ku nool kusoo dhowo barnaamijka aadan aad iyo aad baad umahadsantahay ribaan xaaji
shirkii london ka dhacay waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa shaqo abuurka sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha dalka ka sokow arrimaha ammaanka iyo siyaasadda oo laga hadlayey maxay kula tahay fursad intee la-eg ayay dhallinyaradu ka heli karaan shirarka noocan oo kale ah ee looga hadlayo shaqo abuurka iyo mustaqbal in loo abuuro dhallinyarada soomaaliyeed oo boqolkiiba toddobaatan lagu qiyaaso inay dalka ka yihiin ridwaanow runtii aniga iyo kasoo qaybgalayaal kale oo fara badani waxaanu aada xooga u saarnay oo aanu ka codsanaynay soo qabanqabayaasha shirka ee dowladda ingiriiska iyo dowladda soomaaliya iyo bulshada caalamka iyo dadkii kale oo iyaguna arrintan waxaanu ka codsanaynay in oo economic recovery ama soo celinta waaxyihii dhaqaalaha ee wadanka soomaaliya sidii arrintaa xooga loo saari lahaa xoogana marka la saaro sidee loo loo helaa shaqooyin iyo waxbarasho ay ka faa'iidaystaan dhalinyarada soomaaliyeed oo wadankooda aysan ka he aysan ka bixin oo aysan naftooda ku halaagin dadweynta sidoo kalena ay helaan oo ay wadankooda ka helaan waxa ay ka raadinayaan adduunweynahaas taasna runtii aad iyo aad baanu aniga iyo dhalinyaro kale oo badan iyo shaksiyaal kaleoo badan oo kasoo qayb galay runtii aad baanu ugu dadaalnay inaanu communityga ku darno aad baanu ugu dadaalnay inaanu ka wax kusoo kordhino runtiina waxaan weliba anagu aada ugu dagaalamnay oo aanu aada usoo jeedinay waxay ahayd in la in la meesha la lasoo dhigo indicators ama waxyaalo lagu cabiro inta la gaaray so ma haddii la dhaho labada kun iyo labaatanka labada kun iyo labaatanka waa inaynu haysanaa boqol kiiba lixdan iyo shan boqol kiiba lixdan boqol kiiba toddobaatan dhalinyarada soomaaliyeed waa inay ama aqoon ay ku jiraan oo ay waxbaranayaan ama waa inay markaa shaqaysanayaan oo ay shaqo haystaan markaa inta ka horeysana waa inaynu dhammaanteen ka wada shaqaynaa sidii loo abuuri lahaa waaxyihii waxbarasho iyo kuwii wax shaqaaleyn lahaa ee dhalinyaradaas ay uga ay uga faa'iidaysan lahaayeen waa gartay marka haddii ay dhacdo in shaqo abuur la sameeyo oo bulshada caalamku ay dareento in dhalinyarada soomaaliyeed ee shaqo la-aanta ah laftirkooda maskaxda lagu hayo ma kula tahay inay qayb ka qaadan karto amniga dalka iyo xasiloonida absolutely waxay uga qayb qaadan weyday sababtoo ah weelka dhalinyarada ah ee aan shaqo haysan ee kaba soo qaad degan meelahan nimankan xagjirka ahi ay ay ay ku lug leeyihiin ama ay yimaadaan ama ay gaari karaan wiil yar oo aan shaqo haysan oo aan wuxuu qabsa wuxuu qabto aysan jirin oo aqoontiisii xitaa isagoo master haysta ama degree haysta intuu soo dhameeyey iskuolkii aan ka qaybgeli aan aan heli karin shaqadii uu qalmay dee runtii marka ay u yimaadaan kooxaan xagjirkaahi oo ay ku dhahaan intaasoo lacagaan ku siinaynaa reerkaagana annaga baahidiisa ka damaanad qaadayna kaalay oo nala jihaad oo dagaalka nagala soo qayb gal dee runtii way u fududahay wiilka dhalinyarada inuu inuu u dadacsanaado arrintaa ay ay nimankaasi soo soo jeedinayaan ama xitaa nimankaasba aysan ahayn xagjirka ah xitaa qabiilada qabiilku inuu wiil wiilasha yaryar iyo dhalinyarada iyo gabdhaha soomaaliyeed ay isticmaalaan oo ay dantooda u isticmaalaan oo dhahaan dagaal qaba qabiiladeys qabyaaladaysan baynu gelaynaaye kaalay oo noo dagaalan sababtoo a annagaa ku siinayna maalma maalin maalin nolol maalmeedki nolol maalmeedkaagii iyo iyo de waxaad reerkaaga ku biilatid amaad amaad reerkaaga siisatid marka runtii dee maxay uga qayb qaadan weyday shaqa abuurka iyo waxbarashada oo la adkeeyo waxa ay lafdhabar u tahay badbaadada iyo nabadgelyada iyo xasiloonida ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed waayahay dhinaca kale haddaan eegno inta badan waxaad moodaa shirarka marka laga hadlayo siyaasadda in dhalinyarada soomaalidu aanay si weyn uga dhex muuqan kaalin intee la eg ayaa laga ciyaari karaa ayay kula tahay ama laga qaadan karaa in dhalinyarada laf ahaantooda ay qeyb ku yeeshaan go-aan qaadashada iyo mas-uuliyadda dalka
runtii shirkan shirarkii hore wuxuu uga duwanaa waxaa kasoo qayb galay dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo aada ugu dooda xuquuqda dalkooda iyo dad iyo dadkooda ama ha joogan gudihii wadanka ama ha joogan banaanka marka dhalinya inta shararkii hore oo la qaban jiray way ka badnaayeen dhalinyarada kasoo qayb gashay runtii sharkan inkastoo aysan mar kastaba aynan ahayn aanu aanu jeclaan lahayn dad badan oo intaa kasii badan ay kasoo qayb galaan oo dhalinyarada ay meel isugu yimaadaan oo ay ku kala warqaataan oo arrimaha aayahooda iyo wadankooda ay uga tashtaan laakiin runtii kani wuu ka duwanaa waa gartay xaggey ka yimaadeen marka dhalinyarada inta badan ma soomaaliya ma qurbaha
wallahi walaalow hadda dusha kama xusuustano xisaabta guud ee inta ka kala timi gudaha iyo inta ka tale ka kala timi banaanka laakiin waxay u ekayd inay ka inay ka wada yimaadeen adduunka oo idil oo ay marka la isu babac dhigo inta ka timi qurbajoog inta qurba joogta ahayd iyo inta dalkii laga keenay inay inay numberku isleekaayeen baan qiyaasi karaa
waa gartay waxyaabaha marka aada isleedahay dhalinyarada qeyb ayay ka qaadan karaan marka laga hadlayo dalka dibudhiskiisa maxaa ka mid ah iyadoo la eegayo dhalinyarada ku nool soomaaliya iyo dabcan kuwa qurba joogta oo kaalin muhiima ka ciyaara soomaaliya inay ka baxdo dhibaatooyinkii muddada ay kusoo jirtay
waxyaalaha oo laga hadlay shirkan oo aada loo falanqeeyey waxay kami waxaa kamid ahaa ilaalinta ama dhowrka xuquuqda dadka dhibaataysanaya soomaaliya dadkaas oo dhibaataysan ha ahaadeen dadkan xanuunsan ha ahaadeen dadkan qoryaamiinta ha ahaadeen qabiiladan lahayb sooco oo xaqoodii loo diiday marka runtii taas xoog baa la saaray marka dhalinyarada soomaaliyeed waxyaalaha ay ka qayb qaadan karaan si fiican uga soo qaanbixi karaan kana muuqan karaan waxaa kamid ah inay arrimahaas oo kale ka shaqeeyaan oo ay ka dheeraadaan qabyaalada iyo waxyaalaha ummadda kala gooye kala fogeynaya waxaa runtii kale oo muhiima inay dhalinyarada soomaaliyeed aysan gacan shisheeya wax ka sugin marmarka qaarkood oo aysan sugin dowladda soomaaliya inay u abuurto shaqooyin iyaguna inay ka qayb qaataan abuuristii shaqooyinkan dee abuurista shaqooyinkana waad garan kartaa inuu shaqo inuu aynu shaqo gelino beeraheenii ama khayraadkii kalluumaysiga wakti dheer bay qaadanaysaa runtii waktigaa dheerna waxaa loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed inay dulqaad muujiso inay midnimo muujiso inay ka wada shaqayso sidii loo gaari lahaa riyadaa dheer oo aynu dhammaanteen wada tiigsanayn waayahay soomaaliya markaanu dib ugu noqono dabcan sida aan sheegnay guud ahaan dadka soomaaliyeed dhalinyara u badan laakiin mararka qaar dhalinyarada qurbaha ka timaada waxaa lagu tuhumaa inay laftirkooda shaqooyinka dowladda xooggeeda qabsadaan ama iyagu ay yihiin dadka inta badan meelaha muhiimka jooga taas laftirkeeda see looga hortegi karaa ay kula tahay si dhalinyarada oo midaysan ay gacan uga geystaan in soomaaliya horey loo wado
ridwaana waxaan qabaa laba arrimood baa meesha ku jira nin wiil dhalinyaro ah ama gabadh dhalinyaro ah oo intay aqoon soo baratay oo wadankeedii wax usoo baratay intay wadankeedii kusoo laabatay oo ay kasoo tagtay ama uu kasoo tegay shaqadiisii iyo lacag badan uu qaadanayay iyo wadan nabad iyo horumar leh intuu kasoo tegay naftiisa usoo huray ama usoo hurtay inay ka qayb qaadato dibudhiska wadankeeda inoo la dhaho shaqadii ayay dadka ku xoogaysaa horta arrintaa ama uu ku xoogaya arrintaas waxaan qabaa inuu loo eego oo cadaalad laga ahaado oo dib loogu noqdo tan kalena waxaa iyadana mid meesha nn muhiima oo leega ah wiil dhalinyaro ah ama gabadh dhalinyaro ah intaasoo dhan wadankeeda joogtay oo usoo dulqaadatay dhibkii iyo wixii ka dhacay wadanka maalintuu shaqo yari soo baxday oo uu isdhahay ama isdhahday ka nn ka faa-iideyso inuu nin banaanka laga keenay oo ka ka afaf badan oo iso qofkaas aqoon yaqaana ama meelaha qaarkood uga uga gal uga galgal badan in shaqadii laga siiyo oo halkaas cadaalad darra ay kasoo baxdo runtii waa laba arrimood oo u baahan in labadaba caadil laga noqdo si fiicanna loo xaliyo si loo soo afjaro ama loo soo yareeyo farqiga ama ikhtilaafka u dhexayn kara bulshaweynka ummadda soomaaliyeed marka arrintaa runtii waxay u baahan tahay inuu si cadaalada loo eego iyadoo qofna aan la dhihi karin dee wadankaaga kama shaqaysan kartid oo soomaali dhamaystiran ma tihid sababto a wadanka banaanka kasoo laad markaas arrintaa waxaan qabaa anigu inaynu runtii si fiican uga baaraan degno ula baruugno sida xalku ku jiro oo fiicanna aynu go-aanku wada qaadano inagoo dhamaystiran oo dhalinyarada soomaaliyeed iyo bulshaweynta soomaaliyeed oo dhan waa gartay waxaan jeclaan lahaa inaan su-aal kaa weydiiyo dabcan nin dhallinyara tahay halkan ku koray soomaaliya waad ka warhaysaa mararka qaarkood waxaa la sheegaa in dhalinyaradu ay aada iyo aada uga daaleen siyaasadda iyo amni xumada iyo hoggaanka guud ahaan dalka ka jira arrintaas ma jirtaa oo dhalinyaradu inta badan dhibaatooyin ma u arkaan qaabka siyaasadeed ee dalka hadda uu ku socdo ama waxa dalka ka jira hal mid bay hal mid bay dhalinyarada soomaaliyeed intaan anigu arkay iyo int waa intaan anigu indhahay kusoo arkay hal mid bay ka midaysan yihiin halkaa mid oo ah inaysan dhalinyarada soomaaliyeed horta siyaasadda ama madhabka siyaasadeed ee wax loo qeybsaday ee la dhaho four pointy five-ka iyo federalismka labadaba runtii dhalinyarada soomaaliyeed intaan anigu arkay kuma qanacsana waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga aadan aad baad umahadsantaha intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya aadan mataan oo ka mid a dhallinyarada soomaalida ee ku dhaqan magaalada tan london kana qayb galay shirkii dhowaan lagu soo gebagabeeyey magaalada tan london inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaajo oo idinle nabadgelyo